galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga e v o a oo idinka imanaysa washington
dhegeystayaal waa galab arbaca bisha sebtembarna waa lix iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a soomaali daadka waxaana idaacadda galabta welidileeda kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo aannu ka waraysanay kulamo ay madax kala duwan ku yeesheen magaalada new york oo uga qaybgelayo kulanka guud ee golaha qaramada midoobay wafdiga soomaalidu wuxuu la kulmay wufuud dhowra waxaanu la kulannay dalalka ay ka mid yihiin ruushka qatar kosovo ama kosova waxaanu la kulannay amiiradda dalka qatar
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha dhammow cali suldaan hadal rag waa dhuuxa ka caddeey ee waxaan dhibiya noolow ahayn lagu dhaqnaan waayey haddaan ruux ku dhaabsanahayo andhacaya geelayga diidiya warraab baan ku furay dhinacyadoodii iyo dharaar iyo habeen maan la tago ya'idowraayey
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda maraykanka oo qorshaynaysa tirada qaxootiga ay afrika iyo bariga dhexe ka soo qaadi jirtay sannadka soo socda
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa soo jeedinaysa in maraykanku qaabilaan tiro ka yar qaxootigii loo qorsheeyey sannad ka hor ee ay ka yimaadaan waddamada afrika iyo bariga dhexe iyaga oo doorbidaya in ay kordhiyaan qaxootiga ka yimaada dalalka asia yurub latin america iyo karibiyanka sannadaha soo socda sida lagu sheegay qoraal wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka laga helay afhayeenka wasaaradda ayaa ku xaqiijisay email jiritaanka qorshahaasi oo markii ugu horreysay ay baahisay warbaahinta politico tiradan ayaan ahayn mid kama dambays ah oo la isku raacay balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u sheegtay v o e da toddobaadkii hore in ay wadaan qorshe ay doonayaan inay wadatashi kala yeeshaan arrintaasi koongareska ka hor inta aanu dhammaan sanad howleedka dowladda oo ku eg soddonka bishan sebtembar
xubnaha jamhuuriyiinta ee sanadka ayaa shaqaalaysiiya haweeney xer ilaali ah si su-aal ay u weydiiso haweeneyda ku soo eedaysay inuu farxumeeyey garsooraha u magacaaban maxkamadda sare bred cavana war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha guddiga jack gresley ayaa waxaa lagu sheegay in xeer ilaaliyaha richel michel ay leedahay xirfad iyo waayo aragnimo tobaneeye sana ah iyada oo ka soo shaqaysa xafiiska xeer ilaalinta ee phenix madaxna ka soo noqotay qaybta gaarka ah ee dhibanayaasha ee dembiyada jinsiga iyo gacanka hadalka qoyska jamhuuriyiinta ayaa aada u danaynayay in ay shaqaalaysiiyaan haweeney su-aalo weydiisaa christin blacy ford oo ku soo eedeysay garsooraha cavana in uu farxumeeyey markii ay wada dhiganayeen dugsiga sare waxaa sii xoogeystay dagaalka u dhexeeya labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee soo magacaabista madaxweyne trump ee garsoore cavana iyadoo saacado yar uun ay ka harsan yihiin dhegeysiga garsooraha iyo haweenada soo eedeysay
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hogaamiyeyaasha dunida ee ku sugnaa golaha guud ee qaramada midoobey ugu baaqayay inay takooraan dalka iiraan haddii ay sii wadaan gardarrada isagoo hogaanka iiraanna ku eedeeyey in ay wadaan dhibaato dhimasho iyo burbur siduu hadalka u dhigay trump ayaa joojiyey heshiiskii hubka nukliyeerka ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii wuxuuna ahaa wakhtigii madaxweyne obama uu la galay iiraan kaasi oo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid dan u ah hogaanka iiraan islamarkaana xoojiyey miisaaniyaddii militariya dalkaasi ilaa iyo boqolkiiba afartan waxauu madaxweyne trump intaasi ku daray in maamulkiisu uu bishii hore bilaabay inuu dib u saaro cunaqabatooyin culus oo hubka nukliyeerka ah iiraan taasi oo hore looga qaaday markii heshiiska lala galay islamarkaana cunaqabatayno cusub la saari doono shanta bisha noofembar iyo wixii ka dambeeya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykan mark bompeo ayaa cambaariyey qorshaha midooda yurub ee shirkadaha yurub ah ay uga caawinayaan inay ganacsi la sameeyaan iiraan xilli ay wajahayaan suurtagalnimada cunaqabataynta maraykanka khudbad uu u jeediyey koox u ololeysa in iiraan aysan helin nucleerka ayaa bombeo waxa uu qorshahaas ugu yeeray mid caqabad ku noqon doona nabadda iyo ammaanka gobolka qorshaha cusub ee isniintii looga dhawaaqo magaalada new york ayaa waxa uu abuuray barnaamij loogu magac daray s b v oo shirkadaha yurub ay lacagta u marin karayaan iiraan marka ay ka soo iibsanayaan badeecadaha sida saliidda heshiiskaasi ayaa waxaa wada siixay iiraan iyo shanta dal ee ku haray heshiiskii laga gaaray barnaamijka nucleerka sanadkii labada kun shan iyo tobankii ee u dhexeeyey iiraan iyo dalalkaasi kuwaasi oo kale ah dalalka xubnaha ka ah midooda yurub ee britain france jarmalka oo ay weheliyaan ruushiya iyo shiinaha
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo madaxweynaha soomaaliya ku matalaya shirka golaha loo dhan yahay aqraamada midoobay ee magaalada new york ayaa sheegay inuu kulamo la yeeshay dalal badan oo ay ka wada hadleen arrimaha soomaaliya wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee new york ugu horreynna waxa uu ka hadlayaa wasiirku sida uu shirku u socdo iyo dalalka ay sida gaarka ula kulmeen waa mahadsan tahay ridwan shirku si fiican ayuu u socdaa daraad ayuu si rasmi ah u furmay khudbadihii dalalkuna shalay ayay bilowdeen wafdiga soomaalidu wuxuu la kulmay wufuud dhowra waxaanu la kulanay dalalkaay ka mid yihiin ruushka qatar kosovo ama kosovo waxaanu la kulanay boqo amiiradda dalka qatar oo hooyada amiirka qatar oo aanu goobjoog ka ahayn mashaariic soomaaliya xutarayoola saxiixay waxaanu ka qeyb galnay shir wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabtu wada tashi ah oo yeesheen waxaan la kulanay maxaa la yidhaahdaa commissionerka iyo iyo agaasimaha guud ee ee e u da waxaan la kulanay executive director ama madaxa u n h c r waa gartay marka haddii haddii aad soo koobto waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad kala hadashay waa maxay ee soomaaliya aad isleedahay xilligan dan ayay ugu jirtaa su-aasha kale dad badan ay isweydiin karaanna waxay tahay dalalkii kale ee khaliijka ilaa iyo hadda ma aydaan la kulmin maxaa khaldan taas dambe haddaan ku hormaro hade dalalka khaliijka waxaan sidaan kuu sheegay shirku shalay ayuuba bilowday marka bilow ayuu joogaa marka waanu la kulmi doonaa qofkii kaleetoo danaynaya inuuna la kulmo kulanka ridwaanow adigu halayla kulmo oy ma dhahaysanta meel istaagtid dalalku ama iyagaa kusoo weydiista ama adaa weydiistid marka sidaasaan kuwa ula kulanay waxyaabahaanu ka wada hadalay dalalkaan la kulmaynay waxay kamid ahayd xoojinta saaxiibnimada iskaashiga kuwana waa la kulanay kuwana waa noo dhimay soomaaliya weli waa la filayaa in khudbadeeda ay goobta ka jeediso khudbaddii madaxweynahana adiga ayaa ku matalaya goormaa la filayaa in aad khudbadda jeedisaan maxaase khudbadda nuxurkeeda uu noqon doonaa khudbadda hadda waxaa laga yaabaa madaxweynuhu wuxuu ku qoraa toddobiyo labaatanka oo beri ah hadda maadaama uu uu wasiir matalayo waxaa laga yaabaa inuu dibdhac ku yimaado waktigii weli lama xadidin waxaanu se qiyaasaynaa sagaal iyo labaatanka khudbadda waxay ku saabsanaan doontaa sida khudbadaha sanadlaha ah ee shirka qaramada kulan kulan weynaha qaramada midoobey laga akriyo laga jeediyo waxay ku saabsanaan doontaa ka warbixinta dalka xaaladiisa haddii su-aal kale aan ku weydiiyo shirkan waa shir aada muhiim u ah madaxweyneyaal fara badan ayaa jooga dad badan waxay isweydiinayaan madaxweynihii soomaaliya maxaa xilligan shirkan muhiimka ah uu uga baaqday hadda aniga ila tashan lahaa in waxaan dhihi lahaa isweydiinina madaxweynuhu isaga ayaa qiimeeya maadaama uu madaxweynihii dalka yahay oo danaha dalka iyo dadka uu isagu mas-uul ka yahay in uu fiiriyo ma waxaa habboon oo hadda priority-gu tahay inuu shirka ka qayb galo mise inuu dalkii joogo arrimo kale oo oo muhiim ah oo markaa loo baahan yahay uu qabto marka dadku inay inay arrintaa ku mashquulaan waa xoogaa waxaad moodeysaa xoog xoog xoognimo xoo xoogaa la-aan maxaa yeelay qaramada midoobay shirarkooda madax badan oo arrimaan ayaa jira oo soo wakiisha ama wasiirkooda arrimaha dibadda hadda dalalka gobolkeena oo dhan oo ay ka mid tahay ethoopia jabuuti eritrea sudan kulligood wasiiro arrimo dibadda ayaa ka jooga iyo sida dalalka kaleeto khaliijka ah in badan oo ka mid ah marka qariib ma aha yacni wax lala yaabo ma aha in madax ay ka baaqdaan shirkan sanad kastay dhacdaa intii shir uu bilowday shirkani ayay ayay dhacaysay marka marka dad dadku ma aha inay arrintaas ay la yaabaan waayahay ugu dambeyn wasiir adigoo mahadsan shirka waxaa si weyn u hareeyey khudbadda madaxweyne trump waa la socotaayoo heshiiska dalalka midooda yurub ay sheegeen inay kula sii ganacsanayaan iiraanna meesheeda ayuu taagan yahay markaad eegto khudbadda madaxweyne trump iyo jawiga guud maxaa kaaga baxay madaxweynuhu siduu isaga siday la noqotay ayuu u khudbeeyey qofna qofbana si u qaaday ma garanaysaa marka waa hadaad aniga weydiisay shirku siduu ahaa waad maqashay in maruu hadlayay goluhu laga qoslay isaguba xataa uu dareemay marar kaleeto wadamo uu uu aada maaragtay maxaala u tilmaamay guddiya maxaala yahda wafdigoodu way maaragtay dabcan way aada ayay u arrintaas uga bixinayeen shucuur marka hadda anagu soomaaliyaan matelaa marka soomaaliyana kama u hadlin
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo u waramayay wariyaha v o eda london radwan xaaji cabdiweli wasiirku waxa uu ku sugan yahay shirka loo dhan yahay ee golaha guud ee qaramada midoobey ee ka socda new york
kulanka golaha guud ee qaramada midoobey ayaa halkiisii kasii soconaya maanta arbaca waxaana khudbado jeedinaya madaxda wadamada ciraaq yemen afghanistan cuba iyo britain waxaana barbar socda shirkaasi guud mid ay leeyihiin golaha ammaanka ee qaramada midoobey kulamadan golaha guud waxaa gudoominaya madaxweynaha maraykanka donald trump oo shalayto khudbadii uu halkaasi ka jeediyey madaxda dunida ugu baaqay inay godoomiyaan iiraan iyo waa sida uu hadalku u dhigay ee ay ku godoomiyaanna haddii ay sii wado gardarrada haddaba faahfaahinta khudbadda madaxweyne trump ayaa waxaa falanqaynaya jibriil aw maxamed oo bara ka ah jaamacadda gobolka ohio maxamed cabdi sandheere ayaa wareystay ugu horreyna waxa uu weydiiyey khudbaddii madaxweynaha sida gaarka uu xoogga u saaray walaal madaxweyne trump wuxuu jeediyey khudbad dheer oo dhowr iyo soddon daqiiqo socotay dabcan wuxuu ku bilaabay inuu sheegto waxyaabihii uu qabtay labadii sano oo lasoo dhaafay oo ay madaxdii caalamka ku qosleen markii uu yidhi dhaqaalaha maraykan wuxuu gaaray heer uusan weligiis gaarin taariikhda waxyaabaha ugu waaweynaa oo la taaban karo oo adduunka o dhan uu hadal haya hadda waxaa ka mid ah in meesha la isugu yimid u m k qaramadii midoobay inuu ka yeedhay arrinta globalizationka ama caalamka in hay-ado maamulo uu lahaado waa kasoo horjeedaa waxaan rabaa dal walba inuu gaarkiisa u madax banaanaado dalalkuna ay laba laba u wada shaqeeyaan waxcaynkaas oo kale ah arrintaas wuxuu sheegay inuu guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee maraykan wuu ka baxay mar hore haddana wuxuu sheegay inuusan aqoonsanayn maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah oo uu ku tilmaamay in mid aysan cidina dooran wax maaragtay legitimacy ah ama sharciyadana aan lahayn cid la xisaabtantana aan lahayn wuxuu ka hadlay korea oo maaragtay sanadkii hore uu aada ugu dig iyo digleeyey ayuu wuxuu sheegay in sanadkan uu ku faraxsan yahay horumarka ay samaysay inaysan gantaalo gamaynin in dadkii ay haysato maxaabiista ay soo daysay arrinta immigrationku aada uga hadlay ayadana wuxuu sheegay in maaragtay sanadkan waxyaabaha laga hadlayo ajendaha ku jira waxaa kamid a in la sameeyo waxa la yihahdo global compact on immigration heshiis caalami ah oo ku saabsan socdaalka iyo qaxootiga iyo waxaa maraykanku arrinta ka qayb qaadan maayo ayuu yiri ugu dambeyn wuxuu aada uga hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga oo uu sheegay in uusan maraykanku cidna marti uga ahaaneyn arrimihiisa dhaqaalaha waa garta madaxweyne trump maruu soo qoray fariin twittera waxaa isagoo iiraan ka hadlaya uu sheegay in iiraan ay soo codsatay inay maraykanka wadahadal la yeesho hase yeeshee uuna taa ogolaanaynin in ilaa iiraan iska bedelayso mar madaxweynaha iiraan laga wareystay telefishinka c n n wuxuu sheegay in wax codsiya oo ku saabsan inuu trump la kulmo uuna sameynin adoo eegaya xaaladda imika taagan heshiiskii maraykanku ka baxay iyo sida adagio mar walba uga hadlo maraykanku iiraan labadaa wadan iyo xaalkoodii xagu taagan yahay runtii iiraan wuxuu ka hadlay inuu ka baxay nucleerkii heshiiska nucleerka oo ay la galeen wadamada quwadaha lixda ah wuxuu kaloo sheegay in cunaqabateyn uu saaray bishan bisha dambe oo november bisha koob iyo tobnaad ee sanadka shanteedana cunaqabateyntii uu si buuxda ugu soo celin doono iiraan oo uu dhaqaalaheeda curyaamin doono arrintan waxay keentay dhibaato fara badan waxaa ka dambeeyey madaxweyne trump madaxweyne marcoonka faransiiska oo runtii aada isagoon magacaabin trump haddana dhaleeceeyey arrintan gooni socodka ah oo dalka maraykanku uu awood isbidayo oo uu leeyahay keligay baan wax qabsanayaa cidna uma baahni dabcan yurub gabar maaragtay midooda yurub u hadashay ayaduna waxay sheegtay inay la ganacsan doonaan oo la sii wadi doonaan heshiiskii ay kula jireen iiraan madaxweynaha iiraan saad sheegtay wuxuu ka hadlay arrintan oo wuxuu ku sheegay xataa trump erayo aada u ad adag oo qallafsanba uu isticmaalay oo waa maangaab iyo wax lamid ah marka arrin aada u cakiran bay u eg tahay kolley laakiin waa arrin kala jebisay maraykan iyo xulufadiisii reer yurub arrinta iiraan isaguna wuxuu ku eedeynayaa iiraan inay madaxdeedu boobayaan wixii dhaqaalaho dalka soo galo wuxuu ku eedeynayaa inay argagixisada caalamka o dhan taageeraan wuxuu ku eedeynaya dhibaatooyin badan oo kale inay hayaan inay doonayaan inay israa'iil ka baabi'iyaan adduunka inay maraykanka weeraraan mana yeelin ayuu leeyahay dal noocaasi inuu awood dhaqaale iyo awood military oo uu nucleer ku samaysto helo waan gartay waxaa la yidhi madaxweynuhu ma soo hadal qaadin amaba iskaashigii mar walba xulufada nato ee madaxweynayashi hore ay ka hadli jireen waxaa dabcan uu ka hadlay uun arrinta kuuriyada waqooyi iyo hogaamiyaheeda kim jong un marka iminka waad xustay in madaxweynaha faransiisku uu yidhi waan sii wadaynaa la socodka amaba la shaqaynta dalka iiraan oo heshiiskii berigii laba kun iyo shan iyo tobankii la galay waan ixtiraamaynaa midooda yurub waxa uu ku dhawaaqay in hanaan cusub oo loola tacaalo wada shaqaynta amaba la ganacsiga iiraan inay soo rogeen iyadoo taasi la garab marayo hanaankan keenaya in cunaqabateynta maraykanku ay taabato shirkadaha la ganacsanaya marka adoo taa eegaya xaguu ku dambeynaya xidhiirhka maraykanka iyo xulufadiisii reer yurub dabcan sida uu u hadlay madaxweyne trump waxay u ekayd qeybtii hore o dhan oo oo hadalkiisu dabcan waxaa dalka maraykanka kasoo socota doorasho bisha november dhici doonta marka wuxuu la hadlayay dadka maraykanka wuxuu ka hadlayay inuu shaqooyin badan abuuray wuxuu ka hadlayay inuu dhaqaalihii kobciyey wuxuu ku celcelinayay hadalkiisii berigii la dooranayay laba kun iyo lix iyo tobankii uu lahaa maraykanka ayaan hormarinayaa oo danaha maraykanka ayaa ka horaya danaha caalamka kale oo cidna uma joojinaya haddii dan maraykan ay meesha soo gasho marka suubaha macnaha ah maaragtay keli keli isqoqob oo keligeyba wax noqonaya iyo keligeyba waxaanayu u ekaa marna ma uusan soo qaadin madaxweynuhu arrintii nato iyo iskaashigoodii ciidan ma uusan soo qaadin xulufadiisii kale runtii wadamada uu ammaanay dhowr wadan oo waxaa jira uu ammaan u jeediyey oo ay ka mid ahaayeen hindiya oo ku tilmaamay inay dad hal bilyan ah nolol u sameynayaan dhaqaalahooduna kobcayo waxaa ka mid ahaa dimuqraadina ay yihiin waxaa ka mid ahaa dalka sacuudi carabiya oo ku tilmaamay in isbedelo ay boqorka iyo wiilkiisu ay ka wadaan waxaa ka mid ahaa dalka israa'iil waxaa ka mid ahaa dalka poland laakiin marna ma soo qaadin wadamadii xulufada caadiyan maraykanka u ahaan jiray arrintaasna kolley waxay tilmaamaysaa maraykankii in donald trump uu dhinac kale oo aan ahayn dhinacii la yaqaanay u u jiheeyey sidaasuuna runtii wuxuu ku dooday waxyaabuu ka hadlay waxaa ka mid ahaa dad waayo arag iska dhigaya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo xiriirka caalamiga ah ayaana lumiyey buu leeyahay oo dalka maraykanka jihada ka lumiyey marka waxaasoo dhan in inta laga gudbo in nidaam cusub oo isbedel leh la sameeya loo baahan yahay isbedelkaasna anaa hormuud ka noqonayuu leeyahay kaasina wuxuu ahaa jibriil ow maxamed oo bara ka ah jaamacadda ohio state ee gobolka ohio wuxuuna u warramayey maxamed cabdi sandheere
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a maxkamadda ciidamada puntland ee darajada koowaad ayaa maanta lix nin oo la sheegay inay ka kala tirsanaayeen ururada daacish iyo al-shabaab ku riday xukunno isugu jira dil iyo weliba xadhig wariyaha v o eda magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warkan inoo soo dirtay maxkamadayntan oo ka dhacday gudaha xabsiga weyn ee magaalada boosaaso ayaa dhegaysiga maxkamadda kadib waxaa saddex eedaysane oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururada daacish iyo al-shabaab lagu xukumay dil toogasho ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ee puntland gaashaanla sare cawil axmed faarax ayaa xukunkaas ku dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo labaatankii bishii sagaalaad laba kun sideed iyo toban waxaa fadhiistay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida gobolada bari karkaar sanaag hayland iyo gardafo waxayna u fadhiisatay kiis ciqaaba oo loo haystay eedaysane xasan laamow aadan ina suubay sagaal iyo soddon jirah ka tirsan ururka daacish yaasiin cismaan cabdi saalax ina xabiibo saddex iyo labaatan jir ka tirsan ururka al-shabaab xasan maxamed cali ibraahim ina daahiro cali lix iyo labaatan jir ka tirsan ururka al-shabaab maxkamaddu iyadoo fadhigeedu u dhan yahay markii ay dhegaysatay dooda xeer ilaalinta markii ay dhegaysatay difaaca qareenka markii ay akhrisatay qiraalka garsoore ay ka qoray markii ay weydiisay ka tirsanaa inay ka tirsan yihiin ururada islamarkaana ay ka hor qirteen maxkamadda maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexdaa eedaysane dil toogashaah iyadoo cuskatay xeer lambar toban qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad sidoo kale waxaa maxkamaddu xabsi daa'im ku xukuntay saddex eedaysane oo maxkamaddu ay sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab eedda loo haystay xuseen jaylaani xasan ina batuulo sheekh muumin shan iyo labaatan jir ka tirsan shabaab cabdi cumar iftiin ina nadiifo aadan toddobiyo labaatan jir ka tirsanaa shabaab bishaar cismaan seed ina siraad guure soddon jir ka tirsanaa shabaab maxkamaddu markay dhegaystay dooda xeerilaalinta markay dhegaystay difaaca qareenka markay daalacatay konfishinka ay ka bixiyeen garsooraha hortiisa markii ay qiimaysay xaaladda ay ku sugan yihiin waxay saddexdaa eedaysane maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im mid ka mid a eedaysanayaasha ayaa xukunkiisi dib loo dhigay kadib markii maxkamaddu ay codsatay in caafimaadkiisa la baaro
xasan maxamed naadi ina sahro xuseen waxaa ninkaas ay soo jeediyeen qareenka iyo xeer ilaaliyuhuba in loo diro dhakhtar si loo hubiyo maskaxdiisa caafimaadka waxaana maxkamaddu amraysaa hay-adda b s f inay baaritaan kusoo samayso ay dhakhtar geyso ninkaana sidaa ayaa loo xukumay waxaa loo diray dhakhtar maxaabiis dhowr ah oo ka tirsan ciidamada puntland ayaa sidoo kale maxkamaddu ku xukuntay sanooyin xariga oo kala gedisan laba xidigle maxamed jaamac siciid ina xaliimo afartan iyo kow jirah ka tirsan guutabari loo haystay dil waxay maxkamaddu ku xukuntay shan sano oo xariga iyo magtii marxuumka ayadoo iyadoo maxkamaddu u cuskatay qodobada soddon iyo afar iyo afar boqol afartan iyo kow baargaraaf one cabdilaahi maxamed axmed ka tirsanaa ciidanka dekedda iyadoo maxkamaddu tixgelinaysa soo jeedinta xeer ilaalinta iyo qareenka waxay maxkamaddu u celisay xorriyaddiis okay sidaas in la eg xasan cabdulqaadir yuusuf ka tirsanaa bool mijir waxay maxkamaddu ku xukuntay shan sano oo xariga iyadoo u cuskatay qodobka afar boqol afartan baragraf one wabilaahi towfiiq maxkamaddu waa xiranta xukumadan maantay ay ku dhawaaqday maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ee puntland oo isugu jira dil xabsi daa'im iyo sanooyin xariga ayaa ku soo aaday xilli magaalada boosaaso ay ka dhaceen dila loo geystay qaar ka mid ah ciidamada puntland ganacsato iyo arday waxaana magaalada boosaaso ka socday muddo toddobaad ah howlgallo ciidamada ammaanku ay ku baadigoobayeen dadkii falkaa geystay saraakiisha laamaha ammaanka gobolka bari oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay in howlgalladaa ay ku soo qabteen dad lala xiriirinayo inay ka qayb qaateen falalka ammaan xumida ee ka dhacay gudaha magaalada boosaaso inkastoo aan weli maxkamad la hor keenin faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington idinka oo naga maqlaya mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dot com haatana balaan kuwada nasanno heestii barni iyo codkii maxamed suleymaan bilowgeeni horayo ogow barashadeeni barnay waalidnaba aqoon kugu bardaashee bilowgeeni horayo ogow barashadeeni barnay waalidnaba aqoon kugu bardaashee aroskeeni wuxiyo isnaa beri samaadkii inaanaan taga keenayn watan maray ilaahay aroskeeni wuxiyo isnaa beri samaadkii inaanaan taga beenayn watan maray ilaahay adnaa iga ma baydhine wataad deradeeni ballanqaad bisharafteed adnaa iga ma baydhine wataad deradeeni ballanqaad bisharafteed abariga weliga unakogo inaalaha iska hogo unalaba ahdigana abayni abariga weliga unakogo inaalaha iska hogo unalaba ahdigana abayni wadna baalaashiisiyo dharka xididhadiisiyo bugaygiyo jidhkaygiyo nafta kala baxida wadna baalaashiisiyo dharka xididhadiisiyo bugaygiyo jidhkaygiyo nafta kala baxida haddaan beri ku mogahay boqolyo maseexdo indhahay basaasi inaad baabitahay haddaan beri ku mogahay boqolyo maseexdo indhahay basaasi inaad baabitahay haddaan beri ku mogaay boqolyo maseexdo indhahay basaasi inaad baabitahay inaanan bukaan qabin murta iga la culustay birta iga la adagtay
nagala socotaan dhegeystayaal waa washington waxaanu soo gaaray qaybihii ka hadhsanaa idaacaddeenna qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dhaqanka iyo hiddaha iyo qaar kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo ran doonaa qodobadii warka ugu dorka rolan
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa soo jeedisay in maraykanka uu ay qaabilaan tiro ka yar qaxootigii la qorsheeyey sanadkii hore inay ka yimaadaan wadamada afrika iyo bariga dhexe iyagoo doorbidaya in ay kordhiyaan qaxootiga ka imanaya dalalka asia yurub iyo latin america iyo karibiyanka sanadaha soo socda sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa xaqiijisay iyadoo email ku xaqiijisay jiritaanka qorshahaasi oo markii u horreysay ay baahisay jariidadda bolitico tiradan ayaan ahayn mid kama dambays ah oo la isku raacay balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa v o da u sheegtay toddobaadkii hore in ay wadaan qorshe ay doonayaan in ay wadatashi kala yeeshaan arrintaasi koongareska ka hor intaanu dhammaan sannad howleedka dowladda oo ku eg soddonka bishan sebtembar
xogayihii arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa waxa uu cambaarayey qorshaha midooda yurub ay shirkadaha yurub uga caawinayaan inay ganacsi la sameeyaan iiraan xilli ay wajahayaan suurtagalnimada cunaqabateynta maraykanka khudbad uu u jeediyo koox u ololeysa in iiraan aysan helin nuclear ayaa pompeo waxa uu qorshahaasi ugu yeeray mid caqabad ku noqon doona nabadda iyo ammaanka gobolka qorshaha cusub oo lagu dhawaaqay isniintii lagana dhawaaqay magaalada new york ayaa abuuray barnaamij loogu magac daray s p v oo shirkadaha yurub lacagta ay u marin karayaan iiraan marka ay ka soo iibsadaan badeecadaha sida saliidda heshiiskaasi ayaa waxaa wada seexay iiraan iyo shanta dal ee ku haray heshiiskii laga gaaray barnaamijkeeda nuclearka sanadkii labada kun shan iyo tobankii kuwaasi oo kale ah faransiiska jarmalka rushiya shiinaha iyo britain dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hogaamiyayaasha dunida ee ku sugnaa golaha guud ee qaramada midoobey ugu baaqay inay takooraan dalka iiraan haddii ay sii wadaan gardarada isagoo hogaanka iiraanna ku eedeeyey in ay wadaan dhibaato dhimasho iyo burbur sida uu hadalka u dhigay trump ayaa joojiyey heshiiskii hubka nukliyarka ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii wakhtigaasi oo madaxweyne u ahaa madaxweyne barack obama heshiiskaasi oo lala galay iiraan kaasi oo ku tilmaamay inuu ahaa mid dan u ah hogaanka iiraan islamarkaana xoojiyey miisaaniyadda militariya dalkaasi ilaa boqolkiiba afartan waxa uu madaxweyne trump intaasi ku daray in maamulkiisu uu bishii hore bilaabay inuu dib u saaro cunaqabateyn culus oo hubka nukliyarka ah dalka iiraan taasi oo hore looga qaaday markii heshiiskaasi lala galay islamarkaana cunaqabateyno cusub la saari doono shanta bishan noofembar iyo wixii ka dambeeya
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan doodda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
maamulka hirshabeelle ayaa toddobaadkan u magacaabay yuusuf dabageed guddoomiyaha gobolka hiiraan iyadoo hal sano gudaheedna uu noqonayo guddoomiyihii saddexaad ee gobolka loo magacaabo gobolka shabeellaha dhexe oo hirshabeelle qayb ka ah waxaa xilka haya guddoomiyihii ugu horreeyey markii la dhisay maamul goboleedka hirshabeelle haddaba maxay tahay sababta keenaysa in lixdii biloodba guddoomiye cusub loo magacaabo hiiraan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah duqii hore ee magaalada baladweyne cali dhuux cabdi mahad alle iyo guddoomiyaha farlibaax jamaal cali cabdulle cali dhuux ayaa jawaabta ku horreynaya muddo hal sano gudaha saddex guddoomiye in gobolkan loo magacaabo waxay muujinaysaa sawir ah dib u dhac ku yimiday gobolkan gobolkaanu horey u socon u socon karin oo muxuu ahaa dhanka uu ka socon laayahay iyo dhanka layska fahmi laayahay hadday tahay maamulka gudihiisa iyo hadday tahay bulshada iyo maamulka inay ka imaanayso cidda halkii sanaba mar soo magaacooda guddoomiye waa mahadsan tahay jamaal adigana waxay la tahay wakhtigu waa wakhti ida badan waa wakhti adag isbabeddelka sabab waxa uu ah wakhtiga adag iyo wacyiga adag ayaa sabab u ah iyadoo mar walba maaragtay laisleeyahay amuu hebel uu kaga waxtar badan yahay hebel halkan oo dhibaatooyin dhacdooyin dagaalo qabaa'il waxyaalo fara badan ay ka dhacaan iyo iyadoo la rabo in siyaasadda dowlad goboleedka hirshabelle in la socodsiiyo ciddee socodsiin karta sababtaasaa keentay maaragtay in mar walba isbabeddelka u dhaca caldhuuxay
haddii la isleeyahay qofkan qof ka sii wanaagsan armaad muxuu ahaa meesha adkaysa hadda kuwii shalay laga qaadayaan maanta lagu soo celiyey waxaad garan kartaa guddoomiyaha hadda maga loo soo magacaabay xilka waa markii afaraad oo loo soo magacaabo mar oo uusan asaga naftiisu lix bilood jooginaa jirta maxaa looga jeeday shalay asoon lix bilood joogin haddii xilka laga qaaday maxaa looga jeedaa in haddana asagii la soo celiyo oo haddana asagii la soo celiyo oo haddana asagii la soo celiyo sidoo kale muddo gaaban oo lix bilood aha waxaa looga qaaday cali jayte cusmaan xilka goobjoogaan ahaa anigu intaa gobolkaana joogo haddana saddex bilood kadib baa lagu soo celi macnahaas ma garan karno waxaa lagu celceliyaa gobolkan afar qofood ama shan qofood keliya inta aan taariikhda ognahay ayaa maantana mid lasoo magacaabaa midna beri lasoo magacaabaa midna saa kaltanka farmashiyaa soo jeedka caawa iskale oo kaleeto camalay noqote maamul looma dhihi karo sida cali uu sheegayo dad gaarah ama dad tirsan in lagu soo celceliyo weliba muddo kooban sanad gudaheed dhowr qof in la soo celiyo maslaxadda ku jirta maxay kula muuqataa anigu ma arko in si gaaraad qolooyin gaara loogu celceliyo ma arko un dadkii siyaasadda ku jiro gobolkan siyaasadda ku matalaay dadka mar walba maaragtay mas-uuliyaddaa loo dhiibo waana mas-uuliyad aada u weyn yuusufna gobolkan raad badan buu ku leeyahay oo muuqdo oo asiga oo federaalkii ahaa ah oo hore ugu soo qabtay haddana waxaan ka sugaynaa in waxaa wax ka badan oo qabto oo xasiliya nabadgelyada oo dib heshiisiin sameeyo oo beelaha isu keeno waxaasan hadda naga sugaynaa ma haddii su-aasha ah maxaa afar jeer soo celiyey waxay la tahay soomaalidu waxay tidhahdaa ama ugu gado ama aqoon gada mar walba aqoontaa lagu raacay la tahay
cali haye jamaal anigu yuusuf axmed hagar findeeto gaarana uma haayo dagaal gaarana igama dhexeeyo xaqiiqda laakiin waxaan goobjoog u ahay oo aan in badan ogahay habka maamul ee ka dhacay gobolkan iyo habka maamul oo laysugu bedelayay hadday dowladdii dhaxa tahay iyo hadday dowladdaan tahay balaayana afka lagama dhowrtaa layidhi ma macnahuma waxa waaye yuusuf axmed hagar iyo afarta qofood oo annagu aan ognahay oo gobolkan isdabajoogga loogu bedelo ayaa keligood aqli kale gobolkan ma ayagaa keligood tacliin kale gobolkan ma ayagaa keligood laga yaqaanaa waxay waa dacayad cusub oo u bilaabatay gobolkan hiiraan sababtu waxay tahay siyaasiyiinta gobolka ku matelaa afar nin maha dadka aqliga lahoo aqoonta lahoo waay aragga ahoo wax maamuli jira oo wax maamuli doonaan afar nin ma waa dagaal ku socda gobolkana leh hadday tahay kuwa hirshabeelle jooga iyo hadday tahay kuwii hore oo dowladda dhexe uga wakiilka ahay oo gobolkan lix bilood inuuna guddoomiya joogin islamarkaana ninkay shalay bedeleen ay maanta ku soo celiyaan ay tahay aragtida meesha kasoo ka soo bixi karto ummaddaas reerhiiraan inay fahamtaa aa muhiima waxyaabihii loo sameeyey maamul goboleedyadu waxay ahaayeen in maamulka hoos loo daadejiyo dadku ayaga ay isdoortaan mar haddii hirshabeelle maamullada iyadu ay magacaabayso maxaa diidanaa dowladdii dhexe hawshii ay qaban jirtay maxaa lagu diidanaa markii hore anigu waxaan ka mid ahaa asaasaashii hirshabeelle markaan hirshabeelle asaasaynay waxaan islahayn waxaad heli doontaan wax badan markaas gobolkan waxaa ka shaqo mashaariica ka socotay dhismayaala ka socday waxaa isle waxaan baa la soo daadaadijinayaa oo dowlad goboleedka uu gacanta ku qabanaya federaalku doonaysiin si dhaqsaa waddankaaga dhawada mashaariicagi doonaa nasiib darre ma dhicintii maalintii aan dowlad goboleedka dhisanaa ugu dambeystay wax mashaariic ah oo gobolkan laga fuliyo taas waa dhibaato marka waxaan aaminsanahay wixii mashaariic iyo horumar ahayo socday inay dowladda federaalkeed maadaama dowlado ka hoos shaqeeya ay yimaadeen dowladdii federaalkeed ee isbedeshay inay dowladda federaalka goosatay hambareega jiidatay waxyaalaha buuqa keenaya oo hadda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka buuqa ka dhexeeyana inay waxaas yihiin baan aaminsanahay ilaa afar degmo shan degmaa la rabaa haddii si dhaqsaa in lagu maarata lagu dhiso oo balweyne ka mid tahay iyo galmud ogaladigan lagu dhiso cali maadaama aad ka mid tahay dadkii xilaalka ka soo qabtay gobolkan siyaasiyiintiina ma istuseen in dhibaato ay tahay deegaankan ay ku tahay shaksiyan dadka siyaasadda ku jirana ay ku tahay in maamulka isbabedel mar walba lagu sameynayo dhibka gobolkan ka jiraa wuxuu yahay haddii damac jiro oo damacaadu yahay waxa dhacaa adigoo arka ha ka hadlin si aad dantaadaa gaara u gaarto oo aan danta guud laga hadlaynin oo aan horumarka gobolkan laga hadlaynin oo aan nabadgelyadiisa laga hadlaynin oo aan arrimihiisa bulshada laga hadlaynin oo qofku hadalkiisa garashadiisa iyo mxua aragtidiisa uu ku saleeyo dan gaar ahaneed wax ka soo baxaya ma laha hiiraan wuu dib dhacay dowlad goboleedka hirshabeelle waxay xukuntaa labada gobol ee jowhar shabeellaha dhexe iyo hiiraan sidaan wada ognahay bilowgii hirshabeelle la aas-aasay waxaa guddoomiye ka ahay gobolka shabeellada dhexe cali guudlaawe madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle markii asaga madaxweyne ku-xigeen loo doortay axmed faal nin la yidhaahdo ayaa looga dhigay muxuu ahaa guddoomiye gobol maalintii iyo hadda intuu dhexoto wuu taagan yahay halka inta uu asagu guddoomiye ahay lix barasaab loo soo bedelay gobolkan hiiraan taas macnaheeda waxa waaye haddii hiiraan cid muxuu ahaa loogu bogo oo siyaasadeedii hagta oo dowladda la qabsata laga waayo hadda dowlad goboleedkay ka tirsantahay hirshabeellaha looga keeno cid hiiraan maamushaha looga keeno taas macnaheedu waxa waaye aragti xun ayaa laga qaadan karaa hiiraan cid maamusho looma haayo wa sababtaas waxay tahay weyd beeraa u roon weyd beeraa u roon waxaan uga jeedaa haddii qofkii aan meesha looga aalayn haddana asagii aan laga maarmayn meesha dadma jooge weyd neefku markuu uu caato yahay hilibkiisa weyddaa laga cuni karaa macnahaas asaan u garanaynaa annaga
maya dadka hiiraan degan shabeellan dhexaan way degan yihiin hiiraanna way degan yihiin hadda hadda hiiraa shabeella dhex laga keeno qof laga keenane ceebku ma aha waayo dadkeediyaa degan dadka hiiraan deganaa degan shabeellada dhexane wax dhibaatee kama jirto laakiin ani waxaan u arkaa waktiga adag inuu sabab ya markaan ku leeyahay waktiga adagaa sabab u ah nacamtu haddii qof aan siyaasadda ku jirin intii mas-uuliyad loo dhiibo qofkii xilka laga qaado amni daraa jirta waddanka dhaqaalo lagu waardiyey iyo dhaqaalaha securitiis lagu ilaaliyana ma jiro saas darteed waxaa mar kasta imaanayso dadkii siyaasadda ku dhex jiray oo hore u taagnaa wakhtigoodii u huray in mar walba la yidhaahdo war qofkan taasaa horta sallo ah waana aaminsanahay guddoomiyaha hadda cusuboo lasoo bedelay nin karti ule inuu yahay dib ushisiinta iyo amniga iyo horumarka magaaladan waa mahadsantaha ugu dambeyn cali maxaa ku tali lahayd si looga gudbo isbabeddelkan isdabajoogga ah iyo guddoomiyaha la bedelayo mar walba oo mid cusub la keenayo haddana kii hore lagu soo celinayo in dadka reer hiiraan khaasatan ama guud ahaan hirshabeelle tallaabada ay tahay inay habboon tahay la qaado maxaa ku tali lahayd maadaama aan jaaniska ugu dambeeye haysto sida aad ii sheegtay jamaal cali cabdulle aaduu u mahadsan yahay laakiin waxaan jeclaan lahaa marka aan bannaanka joogno iyo marka aan hadlayno isku si inaan noocno tan labaad yuusuf axmed hagar hadduu siyaasi yahay anigaa inuu siyaasi yahay ku raacsan ha loo dhaafo inuu intii doorasho laga gaaro gobolka maamulo aniga waxaan u arkaa ugu dambayntii xalka gobolkaani inuu ku jiro in aan siyaasaddiisu noqonin mid aan fadhin kalsooni ma la qabo qof kasta oo xilkaa loo soo magacaaba waxay aaminsan tahay in berita laga qaadi doono marka wax bulshada loo qabanayo ma lehe qofku beriyaaba laga qaado sharaf yeelan mayside maanta waxaad heli karta iska daldalo xitaa isleeyahay runtana saas u ah waa maasanta soomaalida waxay tidhahdaa sal fadhiya suuf jiido qofku inuu sal fariisto oo wakti la siiyo oo jaanal siiyo oo bulshada ku barto oo siyaasadda ku fahmo oo wax badan ku fahmo waa loo baahan yahay waana ku taageersanaya walaalkii cali laakiin aniga markaan shaqsiyan iska soo qaado haddana siu hadli maayo hadhowna si ma hadli doono maxaa yeelay aniga waxaan ku jiraa dadkii dowlad goboleedka hirshabeelle wakhtigooda ku bixiyey dhaqaalahooda ku bixiyey juhdigooda ku bixiyey inuu dhismo ka shaqeeyaan ka mid ah waxaan ku talin lahaa in wakhta la siiyo guddoomiyaha cusub ee hadda lasoo magacaabay ee gobolkaana taariikh dheer rukunkule dad badan ay yaqaanaan iyo saaxiibo badan ku leh in wakhti iyo jaalis la siiyo si uu u firiisiyo gobolkan wakhti lagula xisaabtanka loo siiyo
aad ayay u mahadsan yihiin martideeda maanta cali dhuux cabdi mahad alle iyo jamaal cali cabdulle inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkeenna dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal manseyahanadii hore ee soomaaliyeed magaca dheerna bulshadooda ku dhex yeeshay waxaa ka mid ahaa nin allaha u naxariistay la odhan jiray xasan shiil oo ahaa gabyaa waagiisii aad loo yiqiin bartamihii qarnigii labaatanaadna nolol ku soo gaaray intaasi aanan hoos ugu daadegin ujeeddada barnaamijka maanta oo qayb ahaan isaga ku saabsan aan idhaahdo qarnigii sagaaliyo tobnaad bartamihiisii ilaa waaxdii hore ee kii labaatanaad meelihii uu gumaysigu xoogga ku qabsaday markii laga reebo waxaa dadweynaha soomaalida ka jiray maamullo dhowra oo astaamo dowladeed leh kana kala dhisnaa gobollada mudug dooxada nugaaleed gobolka sanaag iyo gobolka bari maamulladaas kii ugu baahsanaa uguna awoodda roonaa wuxuu ahaa kii daraawiisheed ee nugaal bartamaheeda iyo taleex ay xaruntiisu ahayd sayid maxamedna uu hoggaanka u hayay maamulka labaad oo ka dhisnaa gobollada bariga waxay xaruntiisu ahayd baargaal boqor cismaan ayaana ka telin jiray mid saddexaad wuxuu isaguna ahaa sadanadii magaalada hobyood ay xarunta u ahayd ee hoggaankeeda ay isaga dambeeyeen asaasaheedii suldaan yuusuf cali oo kenadiid loo yiqiin iyo inankiisii suldaan cali yuusuf inkastoo maamulladaasi ay soomaali wada ahaayeen haddana madax iyo manjaba col xiira xiira ah ayay isu ahaayeen colaadooduna heer walba ayay gaari jirtay maamul waliba duulaamadii uu midka kale ku qaadi jiray iyo xoolihii ay kala maroduugi jireeni kala joogsi ma yeelan ilaa gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaanigu ay madax bannaanidoodii weysiiyeen dhammaan dhulkii ay ka talin jireenna ay xoog kagala wareegeen dirirtii hubaysnayd ee maamulladaa dhex mari jirtay ka sokow waxaa iyaduna goor noolba aloosnayd colaad xagga dacaayadda ah oo hubkii loo adeegsan jiray ay maansadu ugu xoog badnayd wuxuu maamul waliba lahaa maanseyahanno danihiisa u dooda maanseyahanno qoyska talada haya ammaana oo magaciisa sare u qaada mar walbana ka hal celiya gabayadii kolba uga imaan jiray hal abuurada maamuladii kale ee xafiiltanka xifaalada xinifta iyo xintanku wuu kooda ka dhexayn jiray tusaale ahaan qaar ka mida maanseyahanadii reer hobyoodka ahaa ee sadanadii reer kenadi daafici jiray waxaa laga xusi karaa gooni cabdixaaji axmed busuf ayax maxamed dhowre xasan shiil cali sharmaarke xuseen cali jiis iyo qaar kale boqortooyadii bari kuwii u doodi jirayna waxaa ugu magac dheeraa faratol maxamed sharmaarke iyo adeerkii yuusuf sharmaarke cismaan oo shanku kibir lagu naanaysi jiray daraawiishi iyadu cid daafacda uma baahnayn carabkii seefta ahaa ee sayidka ayaa ku fillaa marar badan ayaa waxaa dhici jirtay gabyaagu intuu ka fallaagoobo maamulkii uu hortii hore daafici jiray inuu u garo kuwii la colka ahaa midkood tusaale ahaan intay hobyo ka fakadaan ayay sayid iyo taliyax u geli jireen marna intay baargaal iyo boosaaso ka tagaan ayay hobyo sii joogsan jireen iyaga oo mar walba diyaar la ahaa wax ka sheega maamulkii ay awal hore u doodi jireen midkan ay u yimaadeenna ammaantiisu ay debnaha ka saarsaaran tahay xasan shiil oo sidaan soo xusay ka mid ahaa maanseyahanadii daafaca reerkeeda diid u heelanaan jiray ayaa beri dambe hobyo ka soo fogaaday wuxuu degay waqooyiga mudug dabadeedna rag malaha doonayay isaga iyo suldaan cali yuusuf inay isku diraan ayaa waxay faafiyeen inuu maagan yahay daraawiish inuu u fakado sidaa awgeedna uu geeliisii u fogaystay warkaas aan jirin isla markaasna aanu jeclaysan ayaa gabyaaga dhowr jeer dhegihiisa ku soo noqnoqday maalintii dambe ayaa waxaa loo keenay fariin hobyo looga soo dhiibay oo dulucdeedu ahayd xasan shiilow suldaan cali waa kuu caraysan yahay wuxuu ka war helay waxa aad damacsan tahay inaad rabto inaad taleex u fakato ayaa loo sheegay isaguna waa rumaystay markaas buu tiriyey waayadaas iyo kadibba tix mudug iyo nugaalba aad caan ugu noqotay welina lagu maahmaaho tix gaabanoo uu iska xujo furaayo suldaankana uu ugu sheegayo wararka looga soo tabiyey inay yihiin huf iyo been iyo talo aan weligeedba dubaaqiisa ku soo dhicin wuxuu yidhi dhammow cali suldaan hadal rag waa dhuuxa ka caddeeye waxaan dhimiya noolow ahayn lagu dhaqnaan waaye haddaan ruux ku dhaabsanahayo andhacaya geelayga diidiya waraab baan ku furay dhinacyadoodii iyo dharaar iyo habeen maan la tago yaa i dhowrahaye muxuu haddaba xasan shiil kula baxay naanaysta oo caanka ku noqday ee ilaa maanta lagu garan ogyahay maxaa gabay aweyti loogu bixiyey waa dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo labaatanadii ingiriis talyaani xabashi iyo soomaalidii rajaalka ahaydba waxay beryaha ku howlanaayeen si kama dambaysa sidii daraawiis loogu jabin lahaa ololihii dhaqdhaqaaqaas lagu burburin lahaa ayaa si aan hakad lahayn wuxuu uga socday london qaahira calan iyo berbere oo ahayd halkii lagu ururinayey hub iyo xeeldheerayaal dagaal wixii uu gumaysigu heli karayay sida muuqatana diyaarinta howlgalladaas ciidan daraawiishi way moogeyd oo maxaa ugu wacnaa ma isleedahay sahan iyo xuuraan muddo aan yarayn ingiriiska wareeriyey waxay ku dhaataanba markii uu dagaalkii ku dheeraaday ayaa sirdoonkii wadaadku soo gaabtay dhulka cadowgu joogo ilaaladii dhinac walba ugu saqaafi jirtay ayaa soo yaraatay abaabulkoodii duulaan ayaa kala daatay rugihii ay qalcadaha ku lahaayeen ee daafaca iyo ciidanka joogtada ah u baahnaa ayaa ku ballaartay markaas baa in badan oo ka mid ah la soo celilay dhanka kale maxamuud xoos dheere oo darwiish ahaa sidan ka maqlay waa la isdareensaday dhexdoodii ayaa is-aaminkii ku yaraaday markaasuu nin waliba dantiisa raacday taana waxaa ka dhashay amaradii sayidka in la fulin waaye iyo nin waliba inuu faro wixii uu doono isaga oo magaca daraawisheed howan ugu dambaystiina haybadii ururka ayaa hoos u dhacday arrin iyada oo halkaa maraysa ayaa hilaada kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo tobankii ama sagaal iyo tobankii waxaa geeraar habaar ah sayidka u soo tiriyey xasan shiilo sidaan soo sheegay ka mid ahaa saddanadii hobyood maanseyahanadii taageeri jiray wuxuu yidhi ilaahow ama dil ama doori ninkaas ama diinta ku toosi ama gaalada dooni isagoo dagan si ilaahow duceeyayoo dartaa baan u sujuuday dad intiisa kaleeto ha ka dooran ninkaas dabadeed sida laga warhayo bishii janaayo kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii waa tii xarumihii daraawiisheed lagu soo qaaday duulaan saddex madaxa cirka dhulka iyo badda markii si kale wax looga qaadi waayeyna waa tuu ingiriis u soo adeegsaday teknolojiyadii casriga ahayd ee dagaalka tii ugu dambaysay dayuurada aanay aqoon kana tabaabuushaysani waatay goor subaxa ku soo waabariisteen markaasna waatay kala yaaceen nin walibana uu hortiisa u cararay sayidkii iyo ragaan afar boqol ka badnayni waa tii ay galbeed qabteen dabadeedna waa yaabe xogagii adduunka ugu waaweynaa ninkii ay labaatan sano iyo ka badan dili waayeen amaba ay gacan ku dhigi waayeen waatay kanaacadii webi shabeelle soo riday dabadeedna disembar kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii waa tii allaha u naxariistay ee go-ano emay uu ku xijaabtay dhacdooyinkaas xanuunka badan ee ay daraawiishu ku burburtay hogaamiyaheediina uu sababsaday waxaa jiray soomaalida qaar wax ka saarayay xasan shiil iyo geeraarkiisii habaarka ahaa sidaa darteed bayna ugu bixiyeen naanaysta waayadii dambe magaciisa ka hari weyday ee ahayd gabay aweyti taasoo ilaa maanta lagu garan og yahay waase hadal af laga yidhiye hed mooyee habaarba looma dhinto waa siduu hal abuur surab cumar beri ku heesay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajawi nala socodsiinay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdulkariim cali shaah iyo heeskiisa hoo furaha dooqa
anna idaryelay idugsiyay idaneyay idadaalay anna idaryelay idugsiyay idaneyay idadaalay
hoo furaha duuqa uu ku luqaynaya cabdikariin cali shaah ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenna galabnimo ay wadajirkeedan kugu soo jeedinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
idugsiyay idaneya idadaalay idawe digtoridaya aidawe digtoridaya
This is VOA News.